waxaa kaloo hadda caddaatay sida ay ku dhawaaqday
subax wanaagsanah dhegaystayaal dhammaantiinba ku soo dhowaada idaacadda subaxnimo ee laanta af soomaaliga e v o a si toosa idinkaga imaanaysaa magaalada washington waa aroor arbaca ah bisha meyna waa toban sanadku waa laba kun saddex iyo labaatan idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah caashe ibraahim aadan qodobadahan idinku haynana waxaa ka mid ah midowda yurub oo ka digay dalalka sida qarsoodiga ah ula macaamilaya dalka ruushka waxaa kaloo hadda caddaatay sida ay ku dhawaaqday haweeneyda yurub madaxa ka ah ee ursula vandalayen in xubno ka mid a midowda yurub ay sii mariyeen badeecooyin badeecooyin ay sii mariyeen shiinaha iyo iiraan badeecooyinkaasoo ka mamnuucan oo cunaqabatayn ka saaran moscow moscowna la gaarsiiyey badeecooyinka
waxaa sidoo kale aad maqli doontaan madaxweynaha dalka ruushka valadimir putin oo isagoo ka hadlaya xuska sanad guurada markii laga adkaaday naatigii jarmalka xilligii dagaalkii labaad sheegay in dunida ay marayso xaalad isbeddel weyn leh waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan tallaal lagaga hortegayo cudurka kansarka ee ilmagaleenka ku dhaca oo lagu soo gebagabeeyey dowla degaanka soomaalida qodobadaasi iyo warar kale ayaad maqli doontaan marka horese waxaad ku soo dhowaataan warka caalamka oo aan idin akhriyo ninkii hubaysnaa ee sabtidii sideedda qof ku dilay xarun ganacsi oo ku taalla gobolka texas ayaa ahaa askari fashilmay oo uu militarigu ka eriyey tababarkii islamarkaana aanay bentagonka u aqoonsanin inuu yahay nin dalka u soo adeegay oo ahliyey ah ma ahayn nin militariga u soo shaqeeyey xogayaha warfaafinta ee bentagonka genaraal bat raider ayaa hadalkaasi u sheegay saxafiyiinta isaga oo ka jawaabaya su-aal ay v o e da weydiisay talaadadii isaga oo ku sugan xarunta gaashaandhigga maraykanka ee bentagonka marka loo eego qawaaniinta federaalka qofkan marka la eego wakhtiga adeega uma qalmi doono maamuuskaasi mario garcia oo da-diisu ay tahay soddon iyo saddex jir waxa uu ciidanka ka soo shaqeeyey muddo saddex bilooda sanadkii laba kun iyo sideedii waxaana laga eriyey tababarkii ciidanka lugta ee fort benning ee gobolka georgiya ee maraykanka arrimo la xiriira caafimaadka dhimirka dartood siday v o e da u sheegeen sarkaal ka tirsan ciidamada maraykanka iyo sarkaal kale oo ka tirsan ciidamada oo diiday in magaciisa la shaaciyo ururka horumarinta afrikada koofureed ee loo soo gaabiyay s a d c ayaa waxa uu qorsheynayaa inuu ciidamo u diro dalka jamhuuriyadda dimuqraadiga ee kongo si ay gacan uga geystaan dagaalka ka dhanka ah fallaagada bariga dalkaasi ka dagaalanta madaxweynaha d r c flex shisekedi ayaa talaadadii waxa uu gaaray caasimadda botswana waxaana la filayaa in madaxda ururka gobolka uu kala hadlo tafaasiil ku saabsan ciidamadan loo dirayo dalkaasi waxaa kale uu ka hadli doonaa ama la hadli doonaa madaxweynaha botswana madaxweynaha namibiya heig gembo ayaa oo warbaahinta kula hadlayey gabagabadii shir gaara oo ay ku yeesheen magaalada windhog ee dalka namibiya ayaa isna waxa uu sheegay in xaaladda ammaan ee bariga d r c ay tahay mid walaac leh isagoo akhrinayay go-aanka shirmadaxeedka winhog ayuu xogayaha fulinta ee s a d c elias magosi waxa uu sheegay in shirka lagu go-aamiyey in ciidamo loo diro d r c si ay gacan uga geystaan joojinta colaadaha halkaasi ka taagan isku duwihii xagga muuqaalka ee wakaaladda wararka a f b ee ukraine arman soldin ayaa talaadadii shalay waxaa lagu dilay gantaal meel u dhow magaalada jevis wajasiv yar ee bariga dalka ukraine saxafiyiin ka tirsan wakaaladda wararka a f b oo goobjoog ahaa una ahaa dhacdadan ayaa hadalkaasi sheegay weerarka ah ayaa waxa uu dhacay abaare saacaddu markay ahayd afartii iyo barkii galabnimo isagoo ka dhacay duleedka magaalo ku dhow bakhmuud oo ah ama xudun u ahayd dhowrkii bilood ee lasoo dhaafay dagaalka ka socda dalka ukrain kooxda ka tirsan wakaaladda wararka e f b ayaa waxa ay la kulmeen gantaallo xilli ay la socdeen koox askar ah oo ka tirsan ciidanka dalka ukrain soldin waxay daadiisu ahayd labaiy soddon jir waxaana uu ku dhintay gantaalkaasi ku soo dhacay amaba ay la kulmeen meel ku dhow halkii ay marayeen isagoo markaasi meel aad ugu dhow xaggiisa uu gantaalkaasi qabsaday arbacaa wanaagsan ayaan mar kale hawada idinka leenahay meel kastoo aad naga maqlaysaan aana ku horeyne waxaa habeen hore lagu dilay magaalada copenhagen nin soomaali ah oo lagu magacaabo rabiile shire xuseen oo da'diisu ay ahayd siddeed iyo afartan jir booliska copenhagen ayaa sheegay in ay laba qof usoo qabteen dilkan oo loo adeegsaday mindi haddaba ridwaan xaaji cabdiweli ayaa khadka taleefonka ee magaalada copenhagen waxa uu kula xiriiray liibaan shire xuseen oo la dhashay marxuumka la dilay
rabiile da-diis waxay ahayd afartan iyo sideed wuxuu deganaa magaalo la yiraahdo odensa wuxuuna ku geeriyooday magaalada caasimadda ee copenhagen waa gartay marka muxuu ka soo doonay copenhagen ayaa la leeyahay copenhagen dee walaalihiisaa degan gabdho walaalihiisayaa degan uu imaan jiray halkaas badanaa imaan jiray yani dhibaatana kuma dee intuu wadanku ku noolaaba uu imaan jiray weligiisba mar walba waa gartay marka ma la og yahay cidda ka dambeysa dilkiisa maya ilaa hadda lama annaga ma ogin laakiin booliiska say xaqiijiyeen waxay sheegeen in ay laba nin arrintaas kiiskaas usoo xireen oo yani maadaama ninkan mindi la geliyey annagana sida aan naqaano dadkan cadaanka guddima isticmaalaan soomaalida isticmaasha sida aniga aan ku tuhmaya in ay soomaali yihiin waa gartay marka laba qofaa hadda loo hayaa dilkiisa oo boolisku ay sheegeen inay qabteen inay hayaan ha ay noo sheegeen waa gartay wax aad is leedahay sabab ayay u noqon kartaa dilkiisa oo maskaxdaada ka guuxaya miyaa jira maya walaal ma jiraan wax aan ku tuhmaye ama dad aan ku tuhmaye oo aan leeyahay dadkaasa waxaas ka dambeeye ma jiraan waa gartay magaalada copenhagen bishii december ilaa iyo horaantii sanadkanba dilal fara badan oo mindiye ayaa ka dhacaya marka gaar ahaan markaad eegto dhinaca soomaalida maxaa u sababa ayay kula tahay weerarada dhinaca mindiyaha ah wallaahi niyahow yacni way jirtaa in mindiyahaas laisku hada because soomaalida dad badanoo waxaa jira waa lais afdhaafayaa waxbaa laisku qabsanayaa qof baa laga xoog bidinayaa qofka kale mindi buu adeegsanayaa arrimahaas un way jireen laakiin qofka yacni wax kale oo yacni dheeri oo yacni oo laisku haystay ma jirin is afdhaafkaas iyo waxaas ma ogiye waaya hadda marka xaggee lagu hayaa meydkiisa marxuumka allah naxariistee marxuumka hadda meydkiisa wuxuu yaalaa kiisan hosbitaal la dhaho isbitaalka weyn ee copenhagen uu yaalaa marka berri wixii ka dambeeya insha allah la fasixi doonaa oo annagana aan arki doonaa hadduu ilaahay yiraahdo waayahay allah u naxariisto aamiin ilaahay ha u naxariisto waa mahadsantahan
kaasi waxa uu ahaa shire waa liibaan shire xuseen oo la dhashay nin soomaali ah oo lagu dilay magaalada copenhagen oo lagu magacaabo rabiile shire xuseen ridwaan xaaji cabdiweli oo london jooga ayuu warramayay laantaaf soomaaliga v o a ayaad degeysanaysaan oo si toosa idinkaga imaanaysa magaalada washington meel kastood naga maqlaysaan waxaan idin leenahay maalin arbaca ah oo wanaagsan madaxweynaha dalka ruushka valadimir putin ayaa isagoo ka hadlaya xuska sanad guurada markii laga adkaaday naadiyiintii jarmalka xilligii dagaalkii labaad ayaa sheegay in dunida ay marayso xaalad isbedel weyn leh dagaal dhab ah oo ka dhana dalka ruushkana la furay warbixin ay v o edu qortay waxaa soo akhrisay sahre cabdiaxmed madaxweyne putin ayaa ka hadlay moscow xuska sanad guurada jabkii naasigii jarmalka ka soo gaaray dagaalkii labaad ee adduunka xuskan oo ah fasax muhiim ah oo kumanaan dad ah oo reer ruusha ay isugu soo baxaan dhowlatuska ciidamadooda ay ugu dabaaldegaan maalintan fagaaraha moscow ee red square waan iska celinay argagixisnimada caalamiga ah waxaan ilaalin doonnaa dadka deggan dombas waxaana sugi doonnaa amnigeenna ayuu yidhi putin ruushka ayaa sanadkii hore duulaan ballaaran waxa uu ku qaaday dalka ukrain waxaana gobolka dombas ee dhinaca bariga dalkaasi uu ahaa dagaalka ugu xoogan halkii uu ka dhacayey saacado ka hor khudbadda madaxweyne putin ciidamada ruushka ayaa gantaallo waxa ay ku garaaceen magaalada caasimada ukrain ee kiyef saraakiisha ukrain ayaa sheegay in nidaamka difaaca cirka ee dalkaasi uu burburiyey inta badan gantaalada ruushka mana jiraan wax khasaare ah oo ka dhashay oo la sheegay serhiye popko oo ah madaxa maamulka milatariga ee magaalada kiyef ayaa ku sheegay telegramka in weerarkaasi uu ahaa kii shanaad ee lala beegsado caasimada dalkaasi ukrain tan iyo bilowgii bishan may islamarkaasina ruushka ay isku dayaan in uu laayo ayuu yiri inta ugu badan ee dadka rayidka ee suurtagalka ah maalinkaasi madaxweynaha komishinka yurub ursula vander leyen ayaa waxa ay booqashadeedii ugu dambeysay ku tagtay magaalada kiyef talaadada maanta waxayna muujisay midnimada yurub ee ukrain way wanaagsan tahay inaan kusoo laabto kiyef halkaasi oo qiyamka aan u hayno lagu difaaco maalin kastaba ayay kusoo qortay barteeda twitterka marka waa meel ku habboon in loogu dabaaldego maalinta yurub ayay tiri vander leyen ayaa waxa ay soo dhoweysay tallaabada madaxweynaha ukrain valadimir zelenski uu ku sameeyey sagaalka bishan may ee maalinta yurub ee ukrain si markaasi loo xuso taageerada yurub ee dagaalka ukrain ee ka dhanka aduulaanka ruushka maanta waxaan saxiixnay wareegtada la xiriirta sanad walba laga bilaabo bisha may sagaalkeeda waxaana xusi doonaa midnimadeena taariikhiga ah midnimada dhammaan dadka reer yurub ee burburiyey naazimkii waxaana jebin doonaa rasiyam sidaasi waxaa yiri madaxweynaha ukrain valadimir zelenski ereyga rasiyam ayaa waxaa hindisay dadka reer ukrain si ay markaasi u qeexaan dowladda ruushka ee uu hogaamiyaha ka yahay madaxweynaha wadankaasi valadimir putin
aad iyaad u mahadsan tahay sahre cabdi axmed ayaa nala socodsiinaysay warbixintaas oo ay qortay v o eda halkaad kala socoteenna waa laanta af soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada washington isla arrimaha yurub ayaanu ku jirnayo hogaamiyaha midooda yurub ursula vander leyen ayaa iyada oo ku sugan magaalada kiyif waxay ugu baaqday toddoba iyo labaatanka dal ee xubnaha ka ah midooda yurub in ay qaadaan tallaabooyin ka dhana ganacsiga dalalka ka caawiya midowda waa xukuumadda moscow inay hareer marto cunuqabataynta dalalkaasi ay saareen waxay sheegtay in tallaabooyinkaasi tusaale ay u noqon doonaan wareegtooyin cusub oo cunuqabatayn ah oo bruseles ay saarayso ruushka warbixin ku saabsan arrintan waxaa magaalada london ka soo diray wariyaha v o ed ee qaaradda yurub cabdixaafid cawil ismaaciil
shir jaraa'id oo ay guddoomiyaha ururka midowda yurub la qabatay madaxweynaha ukrain ayay ku sheegtay inay iminka u muuqdaan karukac ku imanaya ganacsiga dhex maraya midowda yurub iyo dalal saddexaad ma ay magacaabin wadamadaasi laakiin sarkaal sare oo ka tirsan midowda yurub ayaa sheegay in ganacsigaasi in muddo ah dhex marayay wadamada shiinaha iyo iiraan haddii aanu aragna ayay tiri badeecad ka tegaysa yurub oo ku socoto wadan kale kadibna gaadhaysa ruushka waa inaanu ka dalabnaa in dalalkaas yurub ay canaqabatayn saaraan badeecadaasi toddobiyo labaatanka dal ee xubnaha ka ah midooda yurub waa inay ansixiyaan cunaqabataynta wadan la saarayo fonder leyen iyo kooxdeedu waxa ay mas-uul ka yihiin inay soo jeediyaan nooca cunaqabataynta dal ama shirkad la saarayo iyo sidoo kale shakhsiyaad iyada oo kadibna wadamada xubnaha ka ah midoogu ka xaajoodo nidaamkani waxa uu noqon doonaa maciinka ugu dambeeya waxaana loo isticmaali doonaa si taxadir leh iyada oo la raacayo falanqaynta khatarta ah ee aada u adag iyo kadib marka ay ansixiyaan dalalka xubnaha ka ah midooda yurub laakiin waa inaanu shaki ku jirin in aanu ka shaqayno ka hortaga cunaqabatayntaasi in la hakiyo ama ay dhinac marto ayay tidhi badeecadda u kala gooshi jirtay yurub iyo ruushka dagaalka ukrain ka hor ayaa gaari jirtay balaayiin dollar sida uu sharaxayo cabdiraxmaan sheekh cusmaan oo ah dhaqaalayahan degan magaalada london isku xidhnaanta dhinaca dhaqaalaha ee ka dhexaysa wadanka ruushka iyo wadamada yurub ka hor dagaalkan ruushka iyo ukrain waxay ahayd mid aada u xoog weyn wadamada yurub waxay u dhoofin jireen ku dhowaad toban bilyan oo yuuro sanadkiiba ruushka halka wadanka ruushkana uu yurub usoo dhoofin jiray wax ka badan labaatan bilyan oo yuuro iyaday u badneyd gaaska iyo waxyaabaha lamidka ah halka wadamada yurubna ay u dhoofin jireen badeecado kala duwan haddaba dagaalku markuu dhacay waxa aan shaki ku jirin in labada dhinacba uu aada u saameeyey inkastoo sidii la filayo wadanka ruushka inay u wiiqmi doono dhaqaalahoodu aanay noqon iyadoo maalmahanba wadamada yurub ay hadal hayeen inay soo saaraan in lagu sii adkeeyo cunaqabateynta wadanka ruushka iyadoo weliba aadna loogu daray liistiga wadamada kale ee la tacaamula wadanka ruushka gaar ahaan turkiga china iyo wadamada lamidka ah markaa laga dhaqaalahaas intaa ka badan aada ayuu hoos ugu soo dhacay dagaalka kadib labaatankii bilyan ee yuure ee ruushka usoo dhufan jiray wadamada yurub waxa ay ka yartay hadda toban bilyan oo yuuro oo lamid ah boqolkiiba konton in isku socodka badeecaduhu uu hoos u dhacay haddaba maadaama oo dalal xubno ka ah midowda yurub ay badeecadooda u marinayaan wadamo kale ma u muuqataa inay ku adag tahay in yurub ka maaranto ganacsiga ruushka su-aashaasi ayaan weydiiyey maxamed xasan dable oo ah falanqeeyo degan magaalada leester ee dalka britain cabdi xaafid ruushka iyo midowda yurub ma kala maarmaan marka la eego badeecooyinka xagga dhaqaale ee ay isweydaarsadaan ama isweydaarsan jireen intii cunaqabateynta ka horeysay intii ka dambeysay cunaqabateynta yurub ay kusoo rogtay ruushkana waxaa caddaatay in baahidii shidaaleed ee yurub marka hore dabooli jirta ruushka aan weli laga maarmin oo ay taa dhalisay in maciishada ay cirka isku shareerto waxaa kaloo hadda caddaatay sida ay ku dhawaaqday haweeneyda yurub madaxa ka ah ursula vandalayen in xubno ka mid a midowda yurub ay sii mariyeen badeecooyin badeecooyin ay sii mariyeen shiinaha iyo iiraan badeecooyinkaasoo ka mamnuucan oo cunaqabateyn ka saaran moscow moscowna la gaarsiiyey badeecooyinka haddaba waxay la timid qorshe cusub oo ay leedahay arinkaas way kaga hortegeysaa aaladda ugu dambeysa ee ay adeegsan doontana ay tiri waxaa weeye in shirkadaha ganacsigaasi ka shaqeynayo ee ruushka gaarsiinayo badeecada ka mamnuucan cidday doontaba ha noqotee in cunaqabateyn lagu soo rogi doono badeecooyinkaasi haddaba waxay dooneysaa dadaal ah in ay ku shiriso midowda yurub si arinkaasi ay go-aan uga wada qaataan wayna adkaan doontaa sababtoo a meelmarinteeda waxaa loo baahan yahay toddobada dowladoodba toddoba iyo labaatanka dowladoodba in ay ogolaadaan oo wada ogol lagu gaaro heshiis taana sida ay ku xasisho way adag tahay isku soo wada duubo waxaan laga maarmi doonin in xal nabadeed loo helo dagaalka ka socda ukraine ururka midowda yurub ilaa toban nooc cunaqabateyn ah ayuu u saaray ruushka tan iyo wixii ka dambeeyey weerarkii ukraine bishii febraayo ee sanadkii hore cunaqabatayntan ayaa saamaysay bangiyada shirkadaha iyo suuqyada oo ay ku jiraan shirkadaha tamarta oo xasaasi ah dhinaca kale ilaa kun shakhsi oo ruush ah ayaa la xayiray dhaqaalahoodii iyo socdaalkaba hogaamiyaha midooda yurub ayaa sheegtay inay weli jiraan daldaloolo loo baahan yahay in la awdo si aan waxyaabaha uu putin ugu baahan yahay dagaalka u gaadhin waana markii ugu horeysay ee la beegsan doono waddan saddexaad marka laga reebay iiraan oo cunaqabateyn lagu saaray diyaaradaha daroonka ee aan duuliyaha lahayn oo lagu eedeeyey inay ku taageertay ruushka cunaqabateynadii hore bilo gudaheeda ayuu midowda yurub isku raacay laakiin tallaabooyinkan kale ee ay doonayaan inay iminka qaadaan ayaa adkaaday maadaama oo ay saameyn ku yeelanayaan danta dhaqaalaha iyo siyaasadda wadamo ka tirsan midowda yurub inkasta oo lagu beegsanayo ruushka cabdi xaafid cawir ismaaciil v o a london
soo gabagabeeyey ololaha ka hortaga tallaalka fayraska lagaga hortegayo cudurka kansarka ee ku dhaca makaanka dumarka afkiisa kaas oo laga waday deegaanka soomaalida etoobiya ololahan ayaa waxaa loogu talagalay in ololahan ayaa waxaa lagu tallaalay in ka badan boqol kun oo gabdho ah kuwaas oo wax ka barta dugsiyada ku yaala deegaanka soomaalida haddaba arrimahan ayaa wariyaha v o eda waxaa uga waramay doctor maxamed cabdi oo ah dhakhtar ku takhasusay cudurka
cudurkan marka hore waa kansarada kale xubnaha kale ee jirka ku dhaca buu kamid yahay waa muxuu ahaay wuxuu ku dhacaa makaanka qaybtiisa hore ee dumarka sidaad og tahayna waa nooca labaad ee ugu badan etoobiya hadda nooca cilmi baarisyada la sameeyey ee dumarka ku dhaca kansarada markii loo imaado waana nooca afraad ee caalamka markii caalamkao dhan la dhaho dumarka ugu badan ee ku dhaca marka kansarkan isagoo ay waxyaalo badan oo sababa ay jiraan laakiin waxyaalaha ugu badan ee loo sababeeyo waxaa kamid a walaal xanuun la dhaho virus la dhaho human papilloma virus ayaa ugu badan oo muxua xaalisyaha ugu badan ee ilaa hadda la daraaseeyey ee inay keenaan muxua loo badinayo waxaa kamid ah viruskaas haddii aan ku weydiiyo da-da haweenka markaasi la siiyo tallaalkani kahortaga ee cudurka kansarka ku dhaca makaanka haweenka afkiisa hore da-dooda waa kuwe marka gabdhaha waxaa laga tallaalaya ama dumarka waxaa laga tallaalaya iyo raggaba tallaalkooda inay qaataan muxuu ahaa lagu talinayaa viruskan tallaalkiisa weeyaan marka markii viruskan tallaalkiisa la qaato wuxuu ka hortegayaa infectionkii uu viruska keenayey ama caabuqii uu viruska keenayey kadibna wuxuu ka hortegayaa ama uu ka difaacaya dumarka muxuu ahaayey kansarkaas inay qaadaan marka da-da la siinayo su-aasha dibaan usoo noqdo da-da la siinayo waxa weeyaan afar iyo afar iyo toban shan iyo toban ilaa lix iyo labaatan gabdhaha gaadhay ayaa la siinhayaa hadda laakiin kan deegaankeena ka socda waxaa la siinhayaa gabdhaha ka yar afar iyo toban sano laga faa'iido labadooduba faa'iidada koowaad waxa weeyaan markii uu qofka dumarka marka ay ka yar tahay shan iyo toban sano talaalkan waxay u baahan tahay un inay laba jeer qaadato laba jeer oo lix bilood u dhaxayso inay qaadato ayay u baahan tahay faa'iidada labaad ee muxuu ahaa da-dan ka yar loo siinhayo afar iyo toban loo siinayo waxa weeyaan xilliga aynan gabadhu guursanin haddii ay qaadato muxuu ahaa talaalka muxuu ahaa difaacidda uu samaynhayo way ka badan tahay marka ay guursato kadib marka haddii la siiyo talaalkan etoobiya waxaa laga bilaabay labada kun iyo sideed iyo tobankii marka sidaa daraadeed waa in marka hore dadka yaryar ee iskuulka ku jira shan iyo toban iyo afar iyo toban shan iyo toban ka yar lagu sii bilaabo waa tahay adigoo aad mahadsan doctor muddooyinka dambe waxaa laga wadaa deegaanka tallaalkan lagaga hortegayo cudurkan kansarka ee markaas ku dhaca ee makaanka afkiisa hore ema maxaa keenay marka ma waxaa jirta deegaanka inuu aada ugu badan yahay cudurkan sidaan markii hore waan bilowgi aan kuu sheegay deegaankeena iyo guud ahaan ethoobiaba wax hadda cilmi baarisho laga sameeyo oo muxuu ahaa numberka ama tirada saxda ah ee uu deegaanka ka yahay cudurkan iyo dumarka uu ku dhacay sheegaysa malaha laakiin sida la qiyaasay researchyo badan oo la isu geeyey ama cilmi baarisho la isu geeyey waxaa la sheegay toddoba kun afar boqol iyo afartan iyo shan kun dumar ah in sanad kasta lagu xanuunkan lagu sheego etoobiya gudaheeda shan kun saddex boqol iyo soddon iyo sideed dhimasho oo cudurkan la xidhiidha kansarkan ku dhaca makaanka afkiisa in etoobiya ka dhacaan caalamka markaan u imaanana sanad walba shan kun saddex boqol shan boqol iyo soddon kun ayuu sanad walba xanuunkan ku dhacaa caalamka markaan imaano dhimashada waa laba laba boqol iyo lixdan kun oo dumara ayaa sanad walba kansarkan ku dhaca makaanka afkiisa u dhinta marka iyada oo dee numberkaas aadka u badan ama tirada aadka u badan oo ku dhacayo waxay sidaan marka hore kuu sheegana halista ugu badan ee ilaa hadda la darsay iyadoo haliso kale jiraan uu fayraskan makaanka afkiisa ku dhaco oo marka dambe markuu si soo noqnoqdo kansar isu bedelo oo oo sabab u tahay inuu kansar kaa keeno ayaa waxaa laisla gartay in gabdhaha da-daa jira iyo dumarka da-daa gaaray ee guur guur gaaray ee laga tallaalo marka waa kahortaga sida waxaana waxaana dhaca inta badan daweynta waxaa ka fiican kahortaga waa tahay doctor qaadashada tallaalkani markaasi lagaga hortegayo viruska ku dhaca makaanka haweenka afkiisa hore ma ka badbaadin karaa markaasi tallaalkan hadda la siinayo haddii ay qaataan gabdhaha dee boqol kiiba boqol wuu ka badbaadin karaa lama dhihi karo oo saan kuu sheegay kansarkan viruska basa ma keeno laakiin boqol kiiba tiro badan ayuu ka hortegayaa inay qofkii infectionkii ku dhici lahaa ama viruskii infectionkiisa ku dhici lahaa oo hoos u dhigo haddii uu kaa hoos u dhigana waxaa waxaa badan hayo qolkiiba inta ka badbaadaysa inay xanuunkaa ku dhaco haddana kansar isu bedeli lahaa doctor su-aasha kalen weydiinaya waxay tahay intaa in leeg ayuu badqab yahay tallaalkani waa sax waana su-aal aad u wanagsan walal maxamed e tallaalkan waa uu aad buu badqabkiisa u sarreeya ilaa hadda researchiyada la sameey wax dhibaato weyn oo inuu dumar dadka ku keenayo markay qaataan ah lama sheegin waxyaalaha ugu badan ee lagu arkayo ama saameynta uu keenayo markay qofka ruuxii la tallaalo waxa weeyaan waa wax iska lacsaqir ama maynarka waxa la wax aad u yar weeyaan waxyaalaha waxaa kamid ah in meeshii laga muday irbada laga siiyey ay bararto barar yar keento casaan inay yeelato xanuun dhowr cisho joogaya ama saacado ama maalin joogahaya inay keenaan laakiin wax hadda ilaa hadda researchiyada ama cilmi baarisyada la sameeyey wax dhibaato ama cillad weyn oo uu keenayo ilaa hadda la sheegay ma jiraan adigoo aada mahadsan doctor ugu dambeyntii su-aasha aan ku weydiinaya waxay tahay intaa in leeg ayay bulshadu ku baraarugsan yihiin tallaalkan markay timaado qaado qaadashadiisa dhanka wacyigelinta si guudba wadanka etoobiya marka muxuu aha rijeertiyadii iyo cilmibaarishyadii laga sameeyey muxuu aha ku baraarugsanaanshada bulshada ee tallaalkan aad buu u hooseeya marka taasaa waxay keenaysaa sidii la rabay ama gaaritaankii in dadka gaadhaha inaanan u gaarin maxaa yeelay dadkeenu qaar badan ba waxay ka aaminsan yihiin tallaaladu inuu cudurkii cudur yahay iyo isaga laftirkiisada dad badan ba waxay ka aaminsan yihiin in wax xanuuno la isugu soo daray dad badan ba waxay ka aaminsan yihiin in dhibaatooyinkiisa ay ka badan yihiin faa'iidadiisa marka niyadoo aad buu u hooseeya wacyigelinta dadka ay ku baraarugsan yihiin anoo marka fursada oga faa'iidaysanayo aan hadda muxuu aha kula hadlayo waxaan bulshada iyo waalidiinta iyo macalimiinta iyo gabdhaha yararkaa baan kula talin lahaa inay tallaalada qaataan
kaasi waxa uu ahaa doctor maxamed cabdi oo ku sugan jigjiga waxa uu warramaya wariyaha v o e-da ee magaaladaasi maxamed cabdiraxmaan waa sagaata maqalkaasi muusiig ee dhegihiina soo gaarayana waa adigoo aan cuud dhaqan caashaqan ku taabtaan cudurdaar u yeelay ceeb kale miyaan dhigay codkaasi waa xasan aadan samatar waxaa ku labaankii allah u naxariistay xali maqal iyo magool
ashhadu ilaahay cirka taagay udublii ciidana ka dhigay gogol webiyadaa cartamayo cirifyadaa bad kaga xidhay iyo buuraha culus webiyadaa cartamayo cirfyadaa bad kaga xidhay iyo buuraha culus cimrigeeyb adduunyada waxaa jira colliyo nabade xayriyo nin xoolaale aduunyada waxaa jira colliyo nabade cayriyo min xoolaale iyo laba iscaashaqay caawana kamay tegin caynkaynu ku ogay iyo laba iscaashaqay caawana kamay tegin caynkaynu ku ogay adna calafka ku qodhan cunaad teegi maaye caashaqa habaayicin adna calafka kuu qoran unaad seegi maaye caashaqa habaay
noloshayda caydhi oo
caashaqa iska ilow allahu naxariisto codkaasi waxa uu ahaa xaliimo khaliif magool waxaa heestaasi caashaqa habaayaceena la qaadayey fanaanka xasan aadasan mater waxay gebagabo u ahayd baahinteennii saaka iyo caalamka ee laanta af soomaaliga v o a iskudabridka waxa uu ahaa bashiir abikar cabdulaahi waxaa idinla socodsiinaysay caashe ibraahim aadan mar kale intaan kulmayno dhammaantiin nabadgelyo